halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo magaalooyinka qaar ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce sagaalka bisha nofembar sannadka labadakunyoeeyotobanka idaacadda saakii caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo haruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo saakana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee toogashadii shalay ka dhacday duleedka magaalada los angeles ee dalkan maraykanka oo nin dabley ah uu ku dilay laba iyo toban qof waxaa ugu weyn oo la oran karayo arrintani sababay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo ka mid ah aysan sharciyaysnayn oo dadka gacmahooda ku jira
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muhaajiriinta soomaalida ah ee ka soo laabanaysa dalka liibiya liibiya dhibaan ma leh liibiya ladnaan ma leh male naalle iyo nolo dawlad male daryeel ma leh waa beled balaayadu ku dhashoo ku dhaqanto waa beled barti aad martaba bini'aadam daalin baallaha ka joogo lagu baaxsanayo beecaad geliso naxdin baad la deristay hilladii maysa hurdada liqi maysa luqubta hadhuuni ku mara adigee la yaabkuna waxaad tiin walaalo waagii casaadaba waxaad milicsanaysaa ma aad maqlaysaa kuwa badda ku baaba'ay
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maamulka madaxweyne donald trump ayaa ku dhaqaaqay tallaabo ay ku xadidayaan dadka magangelyo doonka ah ee soo gelaya xadka koonfureed ee dalkan maraykanka uu laleeyahay mexico waxaana xukuumaddu sheegtay in qofkii waddankan ku soo gala si sharci darro ah uusan xaq u yeelin doonin magangelyo amar cusub oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkan uu awood u leeyahay inuu xadido magangelya doonka dadka ah ee soo gelaya taasina uu ku yeeli karo isagoo soo saaraya wareegto xukunkan kumeelgaarka ah ayaa u dhaqangeliya sida ugu dhaqsaha badan umana baahna inuu maro nidaamka caadiga ah ee daabacadda rasmiga ah iyo in laga doodo labada wasaaradood ayaa qorsheynaya inay wareegtadan daabacaan jimcaha maanta sidaasi waxaa wariyaasha khadka telefoonka ugu sheegay xubno ka tirsan maamulka madaxweyne trump hay-adaha u dooda xuquuqda madaniga ee dadka ayaa sheegay in go-aankaasi haddii uu sidaasi ku soo baxo ay maxkamadaha la tiigsan doonaan madaxweyne trump ayaa muddadii labada sano ahayd ee uu xukunka hayay ku dhaqaaqay tallaabooyin uu ku xadidayo sharciga muhaajiriinta
macluumaad aruurin la sii daayay khamiistii xalay aheyd ayaa waxa ay muujinaysaa in dagaalka argagixisada ka dhanka ee maraykanka uu hormuudka u yahay lagu dilay dad ka badan toddoba boqol oo kun iyo toddoba kun dalalka ciraaq afghanistan iyo bakistan tan iyo toddobiyo tobankii sano ee ugu dambeysay waxaana la sheegay in laba iyo labaatan boqolkiiba tiradaasi dadka ay dhinteen labadii sano ee ugu dambeysay tirada dhimashada ayaa waxaa ku jiro dad u dhashay maraykanka gaar ahaan ciidamada maraykanka ciidamada afghanistan iyo dad shacab ah oo ku nool goobaha dagaalka ay ka dhaceen soonahooda milatariga gudaha dalkaasi laftooda ayaa la sheegay dalalkaasi iyo sidoo kale ciidamada booliiska ah iyo mintidiinta ku dhinta qalalaasaha dagaalka tooska ah ee aan iyagu ku dhimanin goobaha qaraxyada sidoo kaleeto warkan ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada dadban ee aan tooska ahayn ama aan si rasmiya loo xaqiijin karin ay dhowr goor ay ka weyn tahay dhimashada ay sababto dagaalka tooska ah taasi oo xataa ka dhigi karta ayaa layidhi waxyeelada dhimashada haddii lagu daro inta haatan lahayo wax ka badan hal milyan oo ruux
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america booliiska koonfurta gobolka california ayaa sheegay islamarkaana aqoonsaday magaca ninka dableyda ah ee dilay labayo toban qof siddeed iyo toban kalena dhaawacay ninkaasi oo siddeed iyo labaatan jir ah waxa uu ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ama uu ka tirsanaa ciidamada marayniska ee maraykanka falalka toogashada ayaa maraykanka caqabad weyn ku ah waxaana had iyo goor lala beegsadaa meelaha ay dadku isugu yimaadaan warbixin ka hadlaysa wararkii ugu dambeeyey ee toogashada ka dhacday california waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed wax ka yar laba toddobaad laba gobol oo dalkan maraykanka ku yaala waxaa ku dhintay si wadar ah dad toogasho loogu dilay saddex iyo labaatan qof qofka ugu weyn dadkaasi waxa uu ahaa sagaashan iyo toddoba sano jir iyadoo ay isugu jireen arday jaamacadeed dad qoysas ahaa qaarkood isqabay iyo sidoo kaleeto dhallinyaro yaryar falkii ugu dambeeyey waxaa habeen hore lagu weeraray goob baar ah oo ku taalo koonfurta gobolka californiya ninka dableyda ah ee geystay falkaasi waxaa booliisku ay u aqoonsadeen shalay gelinkii dambe ayn david oo isagu ah siddeed iyo labaatan sano jir ka tirsanaa ciidamada marayniska maraykanka ninkan labaatan iyo siddeed jirka ah ayaa isagana isku dilay goobta sida la sheegay waxaana halkaasi ku dhintay dad gaaraya saddex iyo toban qof cabdisalaan xaaji saciid waxa uu degan yahay meel labaatan mayl un u jirta halka toogashada ay ka dhacday zahray walaal aada iyo aad bay warbaahintu arrintan u hadal haysaa keligoodna ma aha guud ahaan dalkan maraykanka oo dhan iyo adduunka iyo california arrintan aada iyo aad bay uga hadlayaan de sida aada maqashayna ninkan oo la yidhaahdo ian david long oo ah sideed iyo labaatan jir ayaa mid kamida meelaha ugu qurux badan deegaanka ah ayuu meel lagu caweeyey oo baar ah ku dilay labiyo toban qof isaguna halka uu isku dilay dhowr iyo toban qofna uu ku dhaawacay ilaa iyo sideed iyo toban qof marka arrin la filayey ma ahayn zahray sidaasayna wax u dhaceen ninkan booliisku ay aqoonsadeen durbaba waxaa la sheegay inuu yahay nin maskaxda looga jiro oo dhimirkiisa uusan ahayn mid dhan hase yeeshee falalka toogashada ee ka dhaca gudaha dalka maraykanka oo sabab looga dhigo hubka dadka ay gadan karaan ayaa waxay ahayd arrin soo jiitamaysay buuqeeda muddooyinkan aad u dambeeyey waxaa sidoo kaleeto jira haayado u ololeeya in hubka la mamnuuco isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisaba gudaha dalkan maraykanka halka dhinaca kale ay jiraan shakhsiyaad iyo sidoo kaleeto hay-ada iyaguna u ololeeya in hubka uu ahaado mid dadku ay heesan karaan si amnigooda ay ugu difaacaan im david ka sokow inuu ahaa nin ka mid ahaa ciidamada marayniska oo laga yaabo inuu yahay shakhsi u tababaran haddana haystay hub inuu wax ku dilo waxaa sidaasi si lamid a laba isbuuc ka hor wakhti aan dhammayn uu nin dabley ah uu meel dad ay ku cibaadaysanayeen u dhashay yuhuud uu ku dilay gobolka pennsylvania magaalada pittsburg koob iyo toban qof arrinka ku salaysan hubka iyo dalalka joogtada ee maraykanka waxa uu noqday mid aad u walaac weyn markii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan laakiinse in wax laga qabto ma sahlana oo xaalkiisu waa mid wakhti dheer qaadan kara aragtiyo kala gedisanna ay ku gadaaman yihiin sida uu leeyahay mar kale cabdisalaan xaaji saciid zahra waxa weeyaan horta dee maraykanka caaday u noqotay in ogashadu ay har iyo habeen ka dhacdo inta la sheegaa oo keliya waxa weeyaan markay xoogaa dad badani ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan run ahaantii sababta cidi ma garanayso laakiin waxa ugu weyn oo la oran karayo arrintani sabab bay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo kamid ah aysan sharciyaysnayn oo dadka gacmahooda ku jira taasi waa qodob marar badanna laga doodo taa waxaa sii dheer de dadkan hubka haysta qudhowda oo aada moodo aakhirka baaritaan kasta inuu ku dhammaado in la yidhaahdo qofka falkaa geysta waa qof maskaxda looga jiro marka duruufo fara badan baa jira haba ugu horeyso hubkan shacabka gacanta ugu jira oo guri kasta aada isleedahay labo saddex afar qori ama in ka badan ayaa taalla una malayn maayo xalkeeda in la gaari karo ilaa congresku ama senatku ay arrimaha noocaasa fiican oo dhaba uga fadhiistaan marar badanna waa ti aad ogeyd oo dooba ay ka dhasheen laakiin weli waxala oo laga gaaray zahray ma jiraan sharciga u oggolaanaya qofka dalkan maraykanka a jooga inuu qaato hub islamarkaasina uu gurigiisa ku haysan karo amaba uu meelaha qaarkood ula soo bixi karo ayaa waxa ay tahay mid la meel mariyay sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii qodobkaasi dastuuriga ah ayaa haddaba xaq wuxuu u siinayaa qofka marka uu gaaro siddeed iyo toban sano inuu gadan karo qoryaha fudfudud halka koob iyo labaatan sano iyo wixii ka waaweynna qoryaha boobayaasha ay qaadan karaan dadka qaarkiis dadka ka soo horjeeda in la mamnuuco ka ganacsiga iyo qaadashada hubka ayaa waxa ay ku doodayaan in ay naftooda u baqayaan ammaankoodana ay ku ilaaliyaan halka kuwa dhinaca kale ayagana ka soo horjeeda ay rabaan in hubka la mamnuuco islamarkaasina ay sheegaan inay u baqayaan naftooda oo sida wadarta ah toogashooyinka u dhacayo ay saameyn ku yeelan karaan haddii hubka aan laga saarin gacmaha dadka shacabka ah oo gadan karana ay keenayso sida ay yidhaahdaan maalin walbaba dhimasho iyo dhaawac ka sokow dhinacyadaasi dadka u ololeeya ka ganacsiga hubka iyo kuwa ka soo horjeeda aragtiyaha ay qabaan kuwa mid ah waxaa iyaguna qabo xubnaha sharci dejinta dalkan maraykanka oo ah halka looga fadhiya in ay wax ka bedel saameyn leh ku samayn karaan heesashada iyo ka ganacsiga hubka dalkan maraykanka mahadsanid saar cabdi axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolkaasi california halkaad kala socoteenna waa voice of america qaybta soomaaliga
welina washington ayaad naga dhegaysanaysaan iyo idaacadda subaxnimo magaalada hargeyso waxaa shalay soo gaaray afartan iyo kow dhallinyaro ah oo tahriibayaala oo kasoo noqday dalka libiya wariyaha v o eda xasan maal dhidir ayaa haddaba warbixintan hargeyso kasoo diray annagu waxaan annagoo jeel ku jirnaba waxaa noo timi hay-adda ayamta waryaa noqonaya dalkiisii ku noqonaya bay timi marka safaaradda soomaaliya ayaa joogtay markaa noo timi marka safaaradda soomaaliya na soo celisay oo dalkayga hooy dib noogu soo celisay aanigu mahad celinayna dhallinyaradani ayaa tira ahaan dhammaa afartan raga iyo hal gabadha kuwaasoo ku xidhnaa xabsiyada ku yaala waddanka liibiya waxaana ka qayb qaatay soo dayntooda hay-adda i o m waxaa garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ku qaabilay mas-uuliin ka socda hay-adda i o m iyo guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha somalilan nimco cabdi oo ahayd gabadha keliya ah ee ka mid ah koob iyo afartankani dhallinyarada ah oo la hadashay v o e waxay sheegtay dhibaatooyinkii badnaa ee ay kala kulantay xabsiyada waddanka liibiya in ay maanta ku iloobayso soo laabashada ay ku soo laabatay dalkeeda hooyo
marka dumarka xerooyinka lagu qabsado waxa kuuri jirdil cuntolaana ayna samaysanayn iyagoon bixi karayn iyagoo waxaan kuuri de aan xorriyad haysan dhibaato badan baa liibiya ka jirta marka nimanka liibiyaanka horta dumarka iyo ragga ku dhibaatays inamada weliba dhallinyartaa ku dhibaatays wallaahi waxaa noo fududaysay hay-adda iyo amta soo celista
maxamed aadan cabdi oo ka mida waalidiinta dhallinyaradani ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu u maray waalid ahaan muddadii uu wiilkiisu ka maqnaa ilmihiisii oo ka quustay markuu qofku helo waa farxad naxdinna ku jirto oo aad ii saamaysay maanta dhibaatooyinka waxaan kala kulmay moobilka oo qudha intay kaga baxday iyaa gaadhaysa saddex kun waayo waxaa la xidhiidri jiray safaaradda soomaaliya ninka u jooga halkaa arrimigu cajaabka badnaa waxay ahayd wuxuu yidhi xashkii baan qabtay addaba moobilka iga dah xashkiibu waan babaxay kabacdi intaa waan la socday sababaa ugu dambeeye shalaytoo dibudejinta annagoo war kalaa meesha carruurtii la geeyey iyaanu war ka helay qayb ka mida meelihii hore aan la xidhiidri jiray dabeetna waxay dhahan xamar bay ka degeen ilaa baar saddexdii anoo eeraboodkii sidii u jooga iminka waa ilaahay mahadii haddii ilaahay nabadqab iigu soo celiyey ilmo kastaoo wax dhalayna wuu dareemayaa ilmahaysa marka uu in badan ka maqnaado sidoo kale cabdimajiid aadan cabdi ayaa tix suugaana ku cabbiray dhibaatada taalla xabsiyada waddanka liibiya annagoo jeel ku jirnaba waxaa noo timi hay-adda ayamta waryaa noqonaya dalkiisii ku noqonaya bay timi marka safaaradda soomaaliya ayaa joogtay markaa noo timi marka safaaradda soomaaliya na soo celisay oo dalkayga hooy dib noogu soo celisay waxaa odhanayaa libiya libaan ma leh libiya ladnaan ma leh male naalle iyo nolol dawlad male daryeel ma leh waa beled balaayadu ku dhashoo ku dhaqanto waa beled barti aad martaba bini'aadam daalini baallaha ka joogo lagu baacsanayo beecaad gelayso naxdin baad la deristahay helladi maysa hurdada liqi maysa luquntaa dhuuni kuu mara adigii la yaabkuna waxaad tiin walaalo waagii casaadaba waxaad milicsanaysaa maad maqlaysaa kuwo badda ku baaba'ay kuwo la dilay kuwo la deldelay kuwo koronto lagu laayay kumanaan la haysto dhulka hoose lagu riday kuwo laxaadka beeloo laga jabiyey lagu hiyo lafaadhaa dheer mid liito laga haya caloosha mid kaloo ku luqun jabay milyanaad mariid oo miyirkiiba beelo moolo u sugaaya ayaa maanta liibiya meelaha kumbadhoon war loo hayn ee dadka sii tegaayow yurub dowga loo maro maaha liibiya annagana allahayow annagana saatiroolahayow naga samata saartay oon kuga xamdinina gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha cabdikariin axmed maxamed xinif oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyey siday hay-adda i o m uga qayb qaadatay waa markii shanaad baan filayaa sanadkan gudihiisa oo tiradoodu tahay koob iyo afartan afartan wiil iyo inan laga soo ka soo noqday dalka libiya oo ay ugu maqnaayeen tahriib ku tageen markii hore runtii dhibaato badan kala kulantay waxaan u mahadnaqaynaa heedaha aan wada shaqaynta leenahay ee gacanta ka geystay i o m u n h c r waxaan u mahadnaqaynaa runtii habeen hore ayay ahayd inay soo baxaan laakiin dagaalkii ka socday airboortka ama caasimadda ayaa saameeyey waxaanu daawanay iyadoo iyagoo diyaaradda ku jira oo ay go-doon ku yihiin oo haddana uu dagaalkii airboort ka socdo waxaan u mahadnaqaynaa labada kooxood ee halkaa ku dagaalamayey ee hay-adaha xuquulisaanka ka ogolaaday in ay dagaalka joojiyaan inta waa diyaaradda markii shanaad ee dhallinyaro laga soo daayay xabsiyada waddanka liibiya ay soo gaadhaan magaalada hargeysa xasan maalidar v o a hargeysa
xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maanta uu ku citimi doono dalka etoobiya halkaas oo la filayo inuu la kulmo madaxda etoobiya iyo eritereya dhinaca kalena koox xildhibaana oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa oo ku sugan dalka jabuuti ayaa ka hadlay isku soo dhowaanshaha madaxda wadamada gobolka xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah saleebaan maxamuud xaashi oo ka mid ahaa koox xildhibaana ah u safray dalka jabuuti si ay uga qayb galaan furitaanka xarun banki oo ganacsi wariyaha iyaga magaalada jabuuti ramadaan muuse ayuu uga waramay sida uu arko xaaladda gobolka annagu waxaana lagu casuumay xafladdii shalay halkan ka dhacday oo ahayd dhismihii central bankigii ay dhisatay shirkadda salaam bank african bank marka xafladaasaanu ka soo qayb galna dabaylahan siyaasadeed ee degmada geeska afrika ka socda dalalbaa walaalnimo iyo wanaag iyo nabad ee dhex maraysa oo isku soo dhowaaday waxaana gaar isku bahaystay beryaan dambe soomaaliya etoobiya eritreya jabuutina waxaad mooddaa ina bannaanka xoogaa lagaga ertegay marka sideed u aragta arrimaha xaqiiqatan jabuuti annaga waxay naga taagan tahay meel aad iyo aad u weyn intii hadda soomaaliya dowladdeedii ay burbursanaydna waa la yaqaanaa roolka ay qaadatay waa wax macruufa oo la garanayo marka lagaba soo tago walaalnimada iyo cadka iyo hilibka naga dhexeeya tan gobolkana way fiican tahay guud ahaan xurgufta ka jirta gobolka in nabad lagu soo dabaalo oo wanaag lagu wada noolaado cid walba way soo dhoweynaysaa oo baniaadanah hase yeeshee jabuuti annaga waa si gaar ah bay annaga muhiim noogu tahay labada dal ee jabuuti iyo eritreyana waxa iyaga ka dhexeeya oo boodharka muranka ama maxaabiista ay kala haystaan si nabada in lagu soo dabaalo waa wanaaggay ka mid tahay hase yeeshee annaga jabuuti cid ay noola siman tahay oo gobolkan joogta ma jirto sababtoo ah waa dad wada dhalasho diin maaragtay derisnimo xiriir taariikhiya uu naga dhexeeyo wax annaguna mana aaminsaninba wax boodharo annaga iyo jabuuti noo dhexeeya inay jiraan marka cidna kuma doorsan karno cidna nooma ay bedeli karto jabuuti laakiin waxaa la moodaa xildhibaane in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka gaabisay dadaalka nabadaynta inay kaalinteeda ka qaadato sidii la iskugu soo dhoweyn lahaa jabuuti iyo eritreya waxyaabaay kala tirsanayaanna dawo loogu helo
way dhici kartaa qof markaas isagu jooga baawarka ama soomaaliya madaxweyne ka ah in isaga si gaara wax ugu khaldan yihiin waa wax dhici kara laakiin waxaanu caddaynaynaa qofkaasi mowqifka uu qaadanayo kama turjumayo waxa dadka soomaaliyeed ay aaminsan yihiin kama turjumayo marka hadday dhacday inuu qofkaasi si khaldan tillaabo u qaadayna waannu ka raaligelinaynaa waddanka jabuuti waxaanu leenahay annagu jabuuti waa walaalahayo waannu aaminsannahay waannu aaminsanaan doonnaa xiriirka naga dhexeeya
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan saleebaad maxamuud xaashi wuxuu u waramayey wariyahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse halkaad kala socoteenna waa voice of america waa tahay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo wariyahayaga xuseen barre aadan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka khubarada falanqaysa siyaasadda dunida islaamka ayaa tilmaamaya in tan iyo intii ka dambeysay dilkii jamaal khaashuqji isbeddel ama dabacsanaan uu ka muuqdo siyaasadda sacuudiga ee ku wajahan dalka qatar oo ay colaadi ka dhexaysay arrintan ayaa waxaa sii xoojiyey markii dhowaan dhaxal sugaha dalka sacuudiga amiir maxamed ibn salmaan uu si cad u sheegay in dhaqaalaha dalka qatar uu yahay mid hore u socda xitaa qatar oo laga yaabo inay xurgufinaga dhaxaysa haddana dhaqaalaheedu waa mid adag oo xawli ku socda shanta sane ee soo socotana waxaan rajaynaynaa inuu sii kordho haddaba dabacsanaanta mowqifka sacuudiga uu muujiyey ma laga yaabaa in ay soo noolayso dadaaladii loogu jiray waanwaanta nabadeed ee la dhex dhigayo dalka sacuudiga iyo qatar waxaa arrintaasi falanqaynaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana soomaaliya ku matela baarlamaanada carabta muddaba dadaal waxaa jiray wadamada runtii carbeed niyad samida u haya in maaragtay mawqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha khaliijka haddana runtii dalalka mathalan kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaqa dawliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo u maraykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna xiisaduhu isu bedelin colaad dhalisa gacanka hadal marka marbo sibaa maaragtay iskuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay hadda waxaad moodaa inay markaa wadadii nabadda hadda haatan ay cagta maaragtay oo saarayan islam bilowgiisii noqon kara marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimaan lagu sameeyo muxuu noqon karaa maaragtay khaliijka hadduu dagaal ka aroosmo iyadoo haatan ay gubanayso syria ciraaq horey u gubatay laftirka iyaga maanta soomaali ahaan oo dawladeena oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maaragtay colaadaasi iyo shawaagaasi iyada aanan maaragtay kula safan ee dadka cala alaqal maaragtay wadalika adcaful-iimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaa si cad u dhex galay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaale aan ugu soo qaadan karno kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo soomaalidu waxay tiraahdaa gacal cun marmarka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabta uu badan yahay laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliya aan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhac yimaado khaliijka oo dhan uu ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maarta ay kuweyn lahayd jiritaankeeda markaas mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar hade siyaadadaada ama suverenitygaaga waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qatarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan waxaa keenayay iyadoo u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama suverenitigeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee qatar iyo sacuudiga oo garab ka helaya imaaraadka sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka meeshan waxaa laysku haystaa waxa waye waa hogaan hogaan diimeed waa laysku haystaa hogaan siyaasadeedna waa laysku haystaa labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo ciddii uu doonayo sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan markan isagoo maraykanka saaxiib la ah oo awoodda oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan isagoo dowladaha islaamka saldhigoodii ah iyo isagoo dhaqaale xoogan haysta waxay u saamaxday inuu dadka inuu sow rabo wax u sheego dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay dowladda qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay boqorka hadda jooga abkowgiis ama awowgiis iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday maadaama ay isku dhaceenna dowladda qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto waxayna markaa u yeeratay doctor yuusuf kardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimmada waaweyn oo sacuudiga ay ka culeys badiyey yuusuf kardaawi oo culeys badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culeys diimeeda yeelata qatar culeys dhaqaalena way lahayd rag dhalinyaraana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax banaan oo la tartamaan sida dubay oo kale tartan sida ay dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo tobaneeya sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana asaga ayaa nala socodsiinaya markana heeskii ma ooyeen iyo fanaanada codka baxsan ee qadiijo foodey cabdulaahi
heestaasi khadiija foode ayaan ku soo xirayna idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruufa iyo saare cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
Bye.